halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada ee magaalooyinka geeska africa qaar iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan waa maalin talaado ah bisha februari waa kow sanadka afrikada bare saacadda waxaay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c ee idaacadda idinkaga imaanaysana waa shanta iyo barka subaxnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya oo ku shaqaysta islamarkaana noloshooda ka soo saarta wadista tagaasida
qof soomaali kugula hadlayo qof luuqadda aanad garanayn ama maxaa dhahay aad wayaro dhib badan tahay oo haday intay markaas saasaa keenaysa wala inay dhallinyaradu u bataan tagaasileyda oo haday intay qof waxaad arkaysaa qof hadda wuxuu kule haddaan iskuulka soo dhameeyey oo haday hadda tagsi baan rabaa hamigiisu inuu gaadhi gata
waxaa kaloo ad maqli doontaan waraysi ku saabsan waalidiinta iyo kaalinta kaga aadan waxbaridda ubadkooda heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oan idiin akhriyo diblomaasiyiinta ugu sarraysa ee ka kala socda maraykanka iyo ruushka ayaa la filayaa inay khadka taleefonka ku wada hadlaan talaadadan maalin kadib markii wakiilada qaramada midoobey ee labada dal ay isku wajaheen golaha ammaanka ee qaramada midoobey eedeymaha uu ruushku beeniyey ee ah inuu qorshaynayo dullaan ballaaran oo uu ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrain dadaalada diblomaasiyadeed ee talaadadan ee wax looga qabanayo qalalaasaha waxaa sidoo kale ka mid ah safar uu ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ku tegay magaalada kiyev si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi ukrain zelenski hadal qoraalah oo uu johnson waxa uu ku yiri waxaan ku boorinaynaa ruushka in uu dib u laabto oo uu galo wada hadal si loo xal diblomaasiyadeed loogu helo xiisadda ka taagan xadka ukrain iyo ruushka britain sida maraykanka iyo xulafadeeda kale ee reer galbeedka ayaa waxay hubsiisay ukrain johnsonna waxa uu ka fiirsanaya in uu laba jibaaro ciidamada britain ee ku sugan wadamada laysku yidhaahdo baltiga xukunka milatariga ayaa saxafiyiinta myanmar waxa uu ka dhigay mid halisa iyadoo warbaahinno badan ay si qarsoodi ah ku shaqeeyaan amaba ay dalka uga nool yihiin bannaanka sida uu leeyahay saxafiga rugcadaaga ah ee layidhahda aye janying waa waxaan loo dulqaadan karin marka ay timaado warbaahinta madax bannaan iyo qaabka ay u shaqayso saxafiyiinta oo markhaati ah ayaa waxa ay waxaa adag in la xaqiijiyo xanta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda iyo dembiyada la sheegay inay ka dhacaan miyamaar gaar ahaan gobollada fogfog ee dalkaasi waxaa ise soo taraya in warbaahinta dalka ay ku tiirsan tahay wariyaasha wadaniga ah si ay xog u helaan saxafi degan deegaanka layidhaahdo yangon oo codsaday inaan la sheegin magaciisa ayaa waxa uu ka caawiyaa wakaaladaha wararka xaqiijinta tafaasiisha iyo dhacdooyinka ku saabsan tacdiyada ka dhacaya miyamaar ayaan hawada mar kale idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada nairobi waxaa ku dhaqan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo shaqooyin kala duwan qabta kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta wadista tagaasida dadkaasi waxaa ka mid ah kuwa ku shaqaysta tagaasida gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay magaalada nairobi dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa muddooyinkan dambe waxay aada ugu bateen ku shaqaynta gawaarida loo yaqaano tagaasida si ka duwan xilliyadii hore siciid oobsiiyo waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqaysata tagaasiyada waxaana ugu horreyn weydiiyey dhalinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ku dhaliyey in shaqadan ay u bataan waayadan
walaalo horta dhowr siyaaboodba waan oran karnaa oo hadday weydhan tahay dhalinyaradii oo markii hore dee iska bilaa camal iska ahaa oo la yidhi dee maxaa dhahay waayo fursado badan baa dhibaatooyin badan baa kusoo lasoo kulmay dhalinyarada oo dee qofkii inuu dhaho waan naftaydaan biimaymaya oo aday intee waan tahriibaya waxaan aadaya dhul dee dhulka qurbahaas ama dhulkaa dee maxaa dhaha reer galbeedkaan u tahriibaya dhalinyaradii oo horta lagaga lagaga hortaagaya inaanay tahriibin tan labaadna waxa weeyaan qofkii dhalinyaradii oo shaqala-aantii baa badatay walaalo dhibaatada markii ugu horreysay ee xaafadeennan islii dadkan oo dainta kiinyaanka ee dee aan ku hadlin luuqadan aynu ku wada hadlayno ayaa badanaa tagaasilayda u badnaa oo aday tahay iyagaa dadka qaasa markaa dadki qof waxaa jira anaa luuqadiiba garanan oo aday tahay dhibaato ay ku noqonayso inuu qofkii luuqadii uu ku hadlo absawaaxiliga ahaa ee waddanka lagaga hadlayo wuxuu doonayo luuqadiisii hooyo de qofkan kula hadlayo maanta de qof soomaaliku ugula hadlayo qof luuqada aanad garanayn ama maxaa dhahay aad wayaro dhib badan tahay oo adatah markaa sidaasaa keenaysa walaal inay dhalinyaradu u bataan tagaasilayda oo aday tahay qof waxaad arkaysaa qof hadda wuxuu leeyahay haddaan iskuolka soo dhameeyey oo de hadda taxi baan rabaa hamigiisu inuu gaadhi gata si uu maxaa dhahay uu nolol maalmeedkiisa uga raadsado gawaarida tagaasiyada ayaa dhalinyarada qaarkood waxa ay ku helaan kiro taasoo u sahlaysa in shaqadan ay ku dhiiradaan iyagoo mararka qaarna dhibaatooyin kala kulma
walaalo intisaaray dadku waa labo dhalinyaradu labay u kala qaybsan yihiin waa nin gaadhi uu leeyahay wato oo de intee maalintii wuxuu ka helo ama maxaa la dhahaay kun shilin ha ka helo ama laba kun ha ka helo ama saddex kun ha ka helo iyo nin gaadhi kiraa wata oo maalintii laga sugayo adiga kun shilin waa lacag toban toban toban dollar u dhiganta marka walaal waa nas adigiyo nasiibka because anigaygan hadda kula hadlaya tagaasilaydan ka mid ahay weliba xaafadda california ayaan deganahay qof waxaa laga yaaba maalin inaad waxbaba helinba oo hadday tahay ay kugu adkaataba inaad gaadhiga shidaalkii aad gurigii ugu galban lahayd aad heshid maalinna alxamdulilah waxaad helaysaa adiga lacag soddon doolar u dhiganta labaatan doolar labaatan iyo shan doolar marka waa iska nasiibka adiga nasiibka marka dhibaatada ugu weyn ugu weyn waxay haysaa walaalo dadkan gawaadhidu kirada ku yihiin oo aday intay qofkan de maalintii waxaa laga rabaa ninkii gaadhiga iska lahaa wuxuu ka rabaa toban doolar adoo lacag kun shilin oo lacagkiiga u dhiganta marka way ku yara adag tahay qofkii marka muxuuna samaynayaa haddii uu kunkaa keeni waayana de gaadhigii baa laga dhigaya xalay qofkiin qof shaqaysanaya matihid marka walaal labadaa caqabadood dee ugu waaweyn qofka gaadhiga hadduu mar isagu iska leeyahay oo wixiisii ama wax yar ha hele ama wax badan ha hele waa waa iska caadi nolol maalmeedkiisa maalina ha helo maalina ha waayo labadaasun bay u dhaxaysaa sidoo kale waxaa jirta in dhalinyarada tagaasilayda aysan ka shaqaynin keliya gudaha magaalada nairobi balse mararka qaar ay rakaab u qaadaan gobolada dalka kenya anigaygan kula hadlayo saciid maxaa dhaha birito gaaritaan u socdaa oo de meesha muhiimaddu hadday laami tahay oo laamiga muhiimadda un gaarhigii waxa dilayo meel rab roadka oo kale oo adinta ama jay oo kale gaariga dee uu ku dhimanayo adiga qudhaada waxbaad cabiraysaa gaarisa waan geynaa oo adinta biraan buu socdaa haddii ilahay nafta inagu suga insha allah sidoo kale last week waxaan tegey busiya oo adinta xuduudda uganda iyo kenya marka qofku haddii gaadhi meeshuna ay waddan laamiya tahay oo aday tahay dee gaarhigana aan wax kaa yeelayn waayo because waa inaad gaariga qudheeda ku xisaabtan sid moogta laakiin hadda sida xagar dheer oo kale baabuur u baxdaa way jiraanoo baabuurta adadag oo kale tagaasiya way u baxaan laakiin baabuurta yaryar ee maxaa dhaha isgaagaaban adigu aan dhulkeenu inay dee maxaa dhaha rab roodhka aan ku fiicnayn uma way yara adagtay laakiin dad u baxaa way jiraan laakiin gobollada sida meelaha laamiyada oo kale waa u bixi karnaa gaarisa wajeer meelaha maxaa dhaha mudogash oo kale mambaas oo kale meelaha laamiyada caadi weeye walaal waa u baxnaa intisaar saale xuseen voa nairobi
weli waxaad la socotaan tabintayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna jabuuti waalidiin aad u fara badan ayaa dadaal waxa ay ku bixiyaan waxbaridda ubadkooda si mustaqbalka ay u noqdaan kuwo iyaga iyo waalidkoodba anfaca wariyaha v o eda dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mida waalidiintaasi warbixintan ayayna ka soo dirtay jabuuti
waxa weeyaan horta anugu waxa weeyaan ardaydu aad baan macalis eesahaan tagaa liiseegaan tagaa waxaan tagaa iskoolada maxay ayadii abreefadkaan tagaa iskoolkan mar kasta waan joogaa maahine waan u dhowahay oo dee dadka kale ilmihii meel dheer ka imanaya hooyadu xaafadda kaga hadhi sameeyey mar kasta markay galayaan markay soo baxayaanba waan la joogaa waxa weeyaan haddaba meeshana waxa weeyaan maanta jabuuti waxay leedahay baya aad u adag weeyaan waa qurbo oo kale ayaan inagu nahay waxa weyaan ilmihii waxa loola baahan yahay waxaa looga baahan yahay in lagala hadho maxaa la idhahdaa dhibaato ha waxaa inagu socda ee maxay ahayde telefoon ama social media ka socda inaa lagala hadho yaa ilmihii loo baahan yahay dagaal baa lagula jiraa maaha hooyadu inay seexato ilmahaagu ilmo kale tusaale u yahay oo ilmaha bay-ada wadanka kula nool buu tusaale u yahay ilmaha haddaad aragto maxayde tartamaya ilma maxayde wax soo saaraya waa ilmo hooyo fiican ka dambaysa hooyada waxaa looga baahan yahay dadaal labanlaabaa looga baahan yahay waxaad arkaysaa inan tiirado aqalka ka soo baxday oo surwaal xidhan oo qaawan oo maxay adiguba hadleeda subxaana allah tani aqalkay ka soo baxday wallaahi maaha haddii aqal lagu nooliyey maaha ilmaha gunusaa kaaga soo baxa maaha iskoolka xitaa markuu joogo waa inaad siduu yahay aad aragto mar waxaa jirtay tuyar baan anugu lahayay inta kale inamay u badan yihiin inamadaasi waxay republic iskoolka laadha ka dhigan jireen kuyar bayga odhan jira hooye caasho galaaskeyga ina yaroo keliya hata xijaabanoo taana wayba nacdaaba kuwa waxna xijaabnayn bay ka jeceshahay marka waxa weeyaan xijaabku waa diinta islaamka islaam baan nahay tacliin laynooma diidana maxaa yeelay laynooma diidana inaan ingiriiska baranno faransiiska baranno ubadkeennu horumar gaadhaan inaan tacliin yeelano weeyano digtooro aan soo saarno oon wax walba soo saarno laakiin waxaa loo baahan yahay inaan maxay ahaydee aan soo saarno dad mustaqbalka dadka wax u taraya oo bulshada anfacaya oo maxay ahayd ilmaha oo diintoodii dhaqankoodii ka muuqato ka muuqato maxay ahayd tacliintoodina ka muuqato ayaa in la soo saaro loo baahan yahay laakiin ilmihii haddaad tirado iskool baan kuu tira iska soco waxaad arkaysaa ilma aan doolakuurka ka dhaqaaqayn iskoolada ood odhanayso ilmahan waalidkii dhalay nool buu saaka soo siiyey maasha allah warna uma hayaba dee markaa maxaa kugu maskaba caafimaadkaagii waad arkaysaa hooye waxaad dhasho waxaad arkaysaa toban baan koriyo maanta macaan baan lehay waan gariiraa lugahan ka kici kari laha lugaha saa uga socotaad arkaysaa dee maxay ku weyday caafimaadkeygii waxay ku tawacleen waxba kama jiraan waxba kama jiraan marka waxa weeyaan hooyadu inay tacabkeeda idna ilooy ilaahay dee intuu ku simi doono ma garanayso laakiin haddii au- dadku anfici bulshadu anfici waxaad arkaysaa ilmo maxay ahaydey een, isagoo yar au dareen ku jiro siduu dhulkooga u hagaajin lahaa siduu waalidkiisa u hagaajin lahaa siduu il- ubad jaarka kuwa baahan xitaa arkaya oo kule reer hilmaanad arkin kulaad arkaysaa ilmo baalaneedkaba ka maqan baad arkaysaa oo xa- saaxaddaba ku jiriro inuu cuno inuu maxay ade hadhowna dee kaas adiga laftarkaaga dhibaato ku yahay uu ku dilayaa ha waxba kuma faa'iidaynayo waad arkaysaa maxay maanta waxaad arkaysaa waalid la dilaad maqlaysaa maxaa keenay akhlaaqad xumaa keentay ya maxaad maqlaysaa waxaad arkaysaa waalid la caayaad arkaysaa maxaa ke- diintii oo dariiqa lagu caayaad arkaysaa maxaa keentay akhlaaqad xumaa keentay laakiin hadday aqalkaaga ilmahoona diinta ku cayin ad adigu la socoto had adigu cayda xun iyo dhagaa xun iyo waxun ood ilmaha ka saaxiib la tahay dee walaashayay inta ilaahay dee adigu kolley hadaayadda ma lihid oo nebi maxamed baa laga lahay alayhi salaatu wasalaame innaka lan tahdi man axbabta qofka aad adigu jeceshahay ma hadayn kartid baa laga yidhi laakiin hadaayadda ayaa iskale allah baa iskale adigusa intaadi ku darso waa saa weeyaan waxaad tiri waalidka iyo macalimiinta ha isku xirnaadaan oo waalidka la socdo Ha.
marka faa'iidaad u aragtaa aad baan faa'iido ugu arkaa macalimiinta iyo waalidku isku xidhnaada meel kastaba faa'iido badan baan anu arkaa faa'iido badan baan u arkaa maalin waxaa dhacday ku yaroo iminka jaamacad buu ku maqan yahay ayaa igu yidhi hooyo waxaan ahay gru- wuxuu liisee baad buu marayay wuxuu iga yidhi hooyo maxay ahayd waxaan ahay gruub a baan gruub b baan hoo saacadda dambe baan galaya waroodu saacadan galaya waan haystaa ambulatoogana haystaa wuxuu iga yidhi gruub a b baan ahay waan socday ilmihii uu seexday wuxuu yidhi anu afartaa baan galayaa waan socday waxaan tegey gruub a iyo gruub b labadiiba ka baxeen cashirkii ya marka waxa weeyaan ilma been buu kuu sheegay been buu ii sheegay waan soo hubsaday dee maalin dambe been ma ii sheegi karaa iima sheegi karo ha waa sidaa wey.
marka waa in ilmaha qudhooda lala tartamaa oo tartantid ha waa sidaa weeyaan hooyo guriga ay fadhidaa maayo hooyo meel batay kartaa waa sidaa weeyaan ha waalidiinta kale maxaad kala siin lahayd dee waalidinta kale waxaan tala siin lahaa walaalahayo kulley hawlun baa inoo wada taalla taan an- waxaan anugu doonaya hooyada kalena way doonaysaa taa iska fadhida laftirkeegu khasaare ma rabto laakiin ha ka kacdo hurdada waa sidaa weeyaan waayo kaaga hagaajisay markood bannaanka usoo deyso wuxuu la macaamilay kuwii kale la hagaajisay kuwiibu la macaamilaya kuwiibu la socdaa marka bay-adiina saasay ku hagaagaysaa dadkeennina saasaan ku wada soconaynaa ilmuhu waalidka ixsaasuu ku ixtiraamaya macalinka saasuu ku ixtiraamaya maalin anu wallahi inta badan waan u dhown daloolaa iskoolada waan tagaa maalin baan gabadh baan ilmaheegii macalin ka soo dacwooday ubayla dagaalamay buu yidhi Een, waa ilmihii waxaa lagu fiyaa baa la soo siiyey waxaa laga yidhi aduu haddana dee waxa waxay marmartay dee meelihii way soo oyday way cabatay maxay ahayd, anaa ka dambeeya waxaan raalli ahaada way dee raaligelin bay bixisay aduu waa la ogolaaday ilmihii alxaasil Een, waxaa laga yidhi dee inankii iskoolkaas ka yimaado maalintii ay loo yeedhay way iman weyday maalintii konfokaasiyo baa loo diray waxaa laga yidhi kaalay inankaag muxuu iskoolka u iman waayey waxay tidhi wallaahi weli wuxuu waa waxaan waxaan joognaa waa ofiskii weeyaan iskoolka dhan ee dowladda waxay tiri wallaahi wuxuu doonayaa inankii maxay ahayd hebel inuu isna dee raalli geliyo isagii raallidii uu bixiyey macalinkiina inuu dee raalli geliyo inankii saw galaad ku yimaad macallinku mawaalid baa mise waa ilmeer suu raalli gelinu bixin waa dhacdaa magaaladeenna wax kasta ka jirta.
oo macalimiinta qudhooda dhib baa haysto Dhib baa haysto.
nooc kastaa u imanaya nooc kasta u imanay haye maalin waxaan arkayay gabadh laga qabanaya ninkeedii iyadoo ay la dagaalamayaan macalimiintii dhanna iskoolka dhan la xidhay oo ilmahaygan imtixaanka intan muu keenin horta kolka hore may la socotay marka insha allah bidnillahi karim waxaan leeyahay saasa waalid walba inuu dadaalo u rajaynaya
wariyaha v o e da ee dalka jabuuti sagaal saciid faarax oo la sheekaysanaysay qaar ka mid ah waalidiinta dalkaasi haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya faarax maxamuud cali
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xibinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilowna waxaa xalay lasoo gebangebeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaaradda yurub waxaana suuqaasi uu ahaa mashquul mid ah maalmihii ugu dambeeyey weeraryahanka kooxda arsenal obemiyang ayaa u muuqda mid si xora ugu biiray kooxda barcelona ka hor inta aanu xalay xirmin suuqa kala iibsiga isagoo soo afajaray afar sano oo u ciyaaraya kooxda arsenal barcelona ayaa ku dhawaaqi doonta heshiiska laacibkan maanta oo talaado ah hase yeeshee warar horudhaca ayaa sheegaya in soddon iyo laba jirkan uu qaab xor ah ugu biiray kooxda barcelona barcelona ayaa markii hore doonaysa in laba sano oo amaha ay ku qaadato ciyaaryahankan kadib markii isaga iyo tababarihiisa michael arteta uu soo dhex galay khilaaf aada u xoog lahaa ciyaaryahankan ayaa siddeed iyo toban bilood uga harsanad qandaraaskiisa oo kula jooga kooxda the ganars laakiin ma uusan ciyaarin tan iyo horaantii bishii disembar isagoo laga saaray kooxda michael arteta kadib markii uu jebiyey anshaxa kooxda waa sida ay kooxdu sheegtaye lagana qaaday kabtanimadii kooxda dhinaca kale arsenaal ayaa xaqiiqsatay inay heshiis rasmi ah kula soo wareegtay difaaca waddanka maraykanka austin trust taageerayaasha arsenaal ayaa ogaa in saacadaha ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga uu ahaa mid mashquula iyagoo ku cadaadinayay maamulka kooxdooda inuu soo gado ciyaaryahaana dhowr ah dhinaca kalena kooxda everton ayaa dhammaystirtay saxiixooda xidiga khadka dhexe ee deel cali kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda tottenham heshiis laba sano iyo bara oo ugu soo biiray kooxdan iyadoo kusoo iibsatay afartan milyan oo geni ciyaaryahankan heerka caalami ee waddanka ingiriiska ayaa u ciyaaray laba boqol lixdan iyo sagaal kulan islamarkaana u dhaliyey lixdan iyo toddoba gool kooxdiisii hore ee tottenham kadib markii uu kaga soo biiray kooxda m k donat bishii febraayo sannadii labada kun iyo shan iyo tobanka sidoo kale ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda manchester united dani vandbik ayaa sidoo kale qaab amaaha ugu biiray kooxda everton isagoo la joogi doona dhammaadka xilli ciyaareedkan sida ay kooxdu ku dhawaaqday everton ayaa tartanka ciyaaryahankan uga guulaysatay kooxaha crystal palace iyo sidoo kale kooxda horyaalka la liiga ee valencia kuwaas oo doonayay inay waqhti gaaban ku helaan ciyaaryahankan maadaama ciyaaryahankan safashadiisa manchester united ay dhib ku ahayd waxaana ciyaaryahankan uu afartan milyan uga soo biiray kooxda ayaki sanadii labada kun iyo labaatanka macalinkii hore ee kooxda manchester united all gana sosha ayuusan ciyaaryahankani ka helin wax fursada uu uga ciyaaro kooxdiisa manchester united dhinaca kalena macalinka cusub ee kooxda everton frank lombard ayaa isna soo dhoweeyey heshiiska ciyaaryahannadan waxauna sheegay inuu ku hanweyahay in kooxdiisa cusub uu ka saari doono marxaladda adag ay ku jirto farxad mashuuri oo ah maalqabeenka iskale everton ayaa sidoo kale sheegay inuu taageero u muujin doono frank lombard ugu dambeyntiina dhegeystayaal waxaa heer gabangaba ah ku dhow tartanka qaramada qaaradda afrika oo saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay ka socday waddanka cameroon waxaa isugu soo haray kooxaha burkina faso senegal cameroon iyo ijibti waxaana ciyaarta ugu horeysa ee samafinalka koobkan berita ay dhex mari doontaa burkina faso iyo senegal halka khamiistana ay wada ciyaari doonaan cameroon iyo ijibti xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
faarax maxamed cali iyo wararkii dhinaca cayaaraha ayaan intaasi kaga gudbaynaa mar kale waxaan dib ugu noqonaynaa dhinacii heesaha warbaahinteennii idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo